haatana dhegeystayaal haddaan si toos ah u eegno falanqaynta ku salaysan dooda dhex martay labada musharax madaxweyne ee dalkan maraykanka waa donald trump oo madaxweynihii hore dalka maraykanka iyo joe biden madaxweynaha xilligan waxaa khadka taleefonka si toos ugu jira qaasim maxamed oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga joogana gobolka minnesora iyo sidoo kaleeto maxamed nuur wardheere oo aqalka sanadka dalkan maraykanka kasoo shaqeeyey maxamuud aan iraahde bal soo dhowaada maxamuud iyo qaasim fiid wanaagsan bal ugu horeyntii haddii aan ku hormaro maxamuud maxamuudow dooda waad la socotay si toosa waxaad bal iga warantaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca micishada ayaa lasoo qaaday looga hadlay haddii aad ku bilowdo
waad mahadsan tahay waana salaamayaa dhegeystayaasha voice of america waxa waaye dooda labada oday dood koror baa dhex martay marka arrimo badan baa laga hadlay haddii aan waxa iga weydiisay inflationka sicir bararka iyo ka jiro maraykanka waa wax runa marka labadaba waa ay ku rabteen haddee nimanka waxay u badnaayeen far isku taag adiga adiga waxba qaban iyo adaan waxba qaban laakiin canshuurtii bay isla gashay oo markii uu yidhi waxaa ila igu xiiso badnaa sida uu uga jawaabay markii canshuuraha laga hadlaya badanaa canshuuraha xisbiga republicanka canshuuraha iyo immigrationka ku dheereeya laakiin biden wuxuu helay wey uu inflationka uu sabab uga dhigo canshuurta waxaa ka imanaya dibadda tariifaa lahaa canshuuraha alaabta dibadda ka iman lahaa baa saameeyey yiri dadkii maraykanka ahaa oo middle classka ahaa laba kun iyo shan boqol dollar baa sanadkii uu ka cadaa buu yiri marka waxyaabaha wuxuu eedi eedi wuxuu raaciyey dhinaca siyaasadaha trump oo maarata oo ah canshuurta tariifka in lagu badiyo alaabaha dibadda ka imanahay taasaan xoogaa xiise ila noqotay hab cajiib waay waayahay waad waad mahadsantaha qaasim maxamed bal waa kugu soo noqon doonaa isla gobolka waxaa kugula sugan maxamuud nuur maxamuud soo dhowow arrimaha dhaqaalaha laga hadlay socdaalka arrimaha dibadda bariga dhexe dimuquraadiyadda iyo waxyaabo kaleeto maxaa adigana dooda kaaga baxay
waa qaasim maxamed weeye waa waa mahadsan tahay walaale adiga iyo dhegeystayaashuba arrintaa oo su-aasha aadna weydiisay markii hore haddii aan ku laabto horta dee maciishada waxaa dhaba in waktigii uu trump waddanka xukumayay ay aada uga jibnayd halka ay iminka marayso sicir bararkuna uu codka isku shareeray arrintan uu maxamuud nuur ka hadlay oo ah waxyaabaha lasoo dejinayo runtii waa run waxaa bilaabay madaxweynihii hore trump oo si fiican maaragta oo la xisaabtamay wadamada waddanka maraykanku wax ka soo dhoofsado taasoo isu dheeli tirtay waxa waddanku uu dabadda u dhoofinayo iyo waxa waddanka loo soo dhoofinayo taasina had iyo jeer maciishadda inay wax tarto ma ahaane waxuma dhinto laakiin trump waxyaabo kale ninka la yidhaahdo joe biden waxyaabo kale ku mashquulsan yahay hadduuba wax qabanaya dee ma garanaysaa waddanka dhaqaalihii meel xun buu marayaa dadku ma haystaan mushaarooyin fiican oo ku filan ma qaataan canshuurihii cerkay isku shareerayaan maciishada qiimaheedu cerkay isku shareeraysaa siyaasadaha markii la eego iyo sida wadamada dibadda loola dhaqmayo runtii markii wadanka maraykanka uu trump xukumayay waddan qiimo leh la xushmeeyo laga xushoodo buu ahaa lagana boqo laakiin maanta dee cid ishi ka dadanaysaa ma jirto waad ogeyd markii uu bilaabayba siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ku jabtay waddanka afghanistan iyo sidii looga soo baxay markii ku xigtayna waxay ku luntay meesha la yidhaaho ukraine iyo dagaalada ka socda oo imka dee inuu lacag iska bixiyo lacagtaas meli jirto xataa wadankeena gaadheen baa maqan baa lalahaa qaasim waa tahay qaasim bal haddaan ku weydiiyo arrimaha socdaalka oo kaleeto markii biden uu soo hadal qaaday arrimaha socdaalka laga hadlay ayaa wariyihii waxa uu weydiiyey madaxweynihii hore trump waxaa la weydiiyey dad wuxuu ku andacooday in dad argagixisa ay joogaan maraykanka oo dadka soo gelaya ammaanka xataa wadanka ay qalqal gelinayaan waxaana la weydiiyey dadkan dad shaqaysta waaye qaarkood leh qoysas sidoo kaleetana wax badan soo kordhiya marka ma dad sidaasi muhiim u ah ayaad rabtaa ayaa layidhi sideedse uu uga saaraysaa wadanka marka su-aashaasi xataa jawaab furan kamuusa bixin seed u arkaysa
kama ubixin sababtoo ah waa su-aal dee kusoo noqon karta waana nin siyaasiya oo garanaya waxa isaga horumarkiisa dhinaca electionka ama doorashada waxu dhimaysa iyo iyo waxa aan waxu dhimayn waana runo dee horta laba arrimoodba way jiraan trump dadka soo galootiga dhaqaalaha waxbay taraan wadanka populationkiisa wuu ku kordhaa taasoo waxtar ah adduunku maaragta wadamadu inay dadku u bato bay raadinayaan shaqaalaa la helaa shaqaalo jaban baa yimaada dhaqaalaha ku kobca warshadaha ay ka shaqeeyaan canshuur baa laga qaadaa dadka ugu badan oo canshuurta laga qaado wadanka maraykanka waa dadka lower middle classka iyo wixii kasoo hooseeya marka dee horta taa waa runo haddii la ego wuu ka galgashay madaxweynihii hore trump tan ah dadka soo gelaya waa ka xumay inaan idhaahdo laakiin xaqiiq weeye dadka xuduuddu way iska furay dadkuna ma lama eegeyn backgroundkooda iyo credentialsku wax la hubinayay may jirin taa macnaheedu maaha markii trump uu joogay inaanu immigrationka uusan wax ka inuu wax ka qabtay ama uusan ka qaban dhibaatooyin waaweyn buu geystay oo waxaa ka mid ahaa inuu dadka qoysaska carruurta iyo waalidiinta uu kala musaafiriyey taasoo ilaa haddada ay dad badani ku maqan yihiin ilmo badan ay ku maqan yihiin ilaa waalid badanna ay ilmahoodii kulaayihiin laakiin laakiin midda ugu daran waxa weeye oo trump ka hadlayay war dadkan markii halkan la keeno waa run weeye hoteellay seexdaan waa kugu soo noqon doonaa new york qaasim aad baad umahadsan tahay wadanka usoo halgamayna dariiqyaday ka tuugsanayaan aad baad umahadsan tahay qaasim waxaan bal aadayaa mar kale maxamuud nuur maxamuud waxaa jirta in dhinaca kaleeto sida uu ka dhawaajiyaba qaasim arrimaha maciishada iyo marka laga hadlay dhaqaalaha wadankan xilli adag ay tahay xilligan oo xataa la sheegay in qiimo koror maciishadoo xoogan ay jirto in guryihii ay hawada u kaceen oo macnaha qiimahooda ay wax badan ku darsameen ijaarka kiradii bal sidee taasi bidenna uu uga jawaabay iyo iyo dimuqraadiga aragtidooda
waxaan u malaynayaa inflationka qaybtii u horreysay ahayd canshuuraha iyo howlahaasi u boodeen laakiin realitygii sida qofka groceryga caadiga cuntada rootiga iyo saliidda iyo hawshaas aada umay gelin laakiin waa wax iska cad maraykanka in maciishadii ay kor u kacday labadoodana ma ay keenin sida ay muuqato aniga wax hal ah oo hawshaa ku saabsan iyo wax ay ka qabanayaan laakiin biden ayaa lagu eedeeyey tan ugu dar biden waa lagu eedeeyey sababtoo ah hade wuxuu waa ninkii hadda madaxweynaha ah hadda fadhiyay waay marka aada waxay ugu dhacaysa asagaa ku fadhiya laakiin kanba waxba kama qaban mida kale maciishadii iyo waxaan waxay soo bilawday xilligii uu trump fadhiyey bay soo bilaabatay tan ugu daran marka inta nolosha dadka waa guryaha guryaha la kiraysta ama la dego baa maraykanka hadda ugu daran mid mid mid ka run male horta oo raashinkii iyo waxwalba hadduu qaadiyoba laakiin guryaha ugu daran hadda marka waa lagu eedeeyey biden laakiin way soo socotay waxa soo bilowda waa intuu ka horreysay asaga arrimaha dimuqraadiyadda si loo ilaaliyo sidii loo ilaalin lahaa gaar ahaan biden ayaa mar walbaba waxa uu ku riixayay trump oo uu leeyahay meel ayaad uga dhacaysaa dimuqraadiyadda maraykanka sidee taasina loo wajahay dooda intay socotay
si cajiibaa loo wadaa biden warkiisa waa caddaan laakiin si yaab leba trump wuxuu la yimid arrinta immigrationka inuu wax walba dhinaca immigrationka u leexiyo su-aalihii qaar xataa uu diido ama uu ka jawaabi waayo oo si caqliyeysan uu mawduuca u leexiyey xataa waxaa ka mid ahaa dooda ugu dambeysay ilaa wariyihii saddex goor buu weydiiyey qofkii xiriiryaha ahaa ma ogolaanaysaa haddii maaragta doorashada lagaa lagaa badiyo waxay ku qaadatay xiriiryaha saddex goor marka waad immigrationkii halkaasu la aaday marka labaad meel kale ula aaday wariyihii xiriiryihii baa lahay qof gabar adag ba ee waxay tiri dhegeyso ka jawaab ma ogolaanaysa markii dambena wuxuu uga jawaabay haddii aan ay cadaalad u dhacdo waan aqbalayaa marka hawshaas waxa waaye way iska caddayd trump kuwashikaa dadka maraykanka oo dhan baa ka werwersan bidenna wuu muujiyey arrintaas waa hagaag waxaan bal ugu dambeyntii daqiiqada ugu dambeysa siinayaa qaasim maxamed qaasimow xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota inkastood ka tirsan tahay haddana sida loogu eedeynayo trump inuu dimuqraadiyadda maraykanka meel uga dhacayo jawaabtiisa ma caddeed
madaxweynihii hore arrintaas runtii wuu wuu ka warwareegay markii hore si xarfad leh buuna wuxuu rabay inuu uga jawaabo runtiina horta walaalo waxa weeye waddanka maraykanku waxaan u malaynayaa wadamada horu maray ee dimuqraadiga markii la eego waddanka toddobaatan iyo lixaad meelahaasi ku jira ama toddobaatan iyo sagaalaad mid bay ahayd taasoo muujinaysa inuu aada uga dambeeyo wadamada yurubta galbeed markii la yidhaahdo iyo bariga asia sida jaban waana run inay dimuqraadiyadda maraykanku hoos u sii dhacaysay sanadihii ugu dambeeyey taa maaha mid lagu eedeyn karo xisbiga dimuqraadiga oo keliya laakiin waxa ugu weyn oo meesha ku jira waxa weeye waxaan leeyahay xisbiga jamhuuriga laguma eedeyn karo laakiin dad badani waxay ku doodaan in musuqa tirada badan ee xargaha goostay ee xisbiga dimuqraadiga ka jira ama dhexdiisa ka jira ama waddanka ay ku maamulaan inuu sabab u yahay inay dhinaca kale jamhuuriga ay ka keento inay ad adkaadaan oo dimuqra dimuqraadiyadiina ay taasi meel kaga dhacdo marka labada dhinacba midba eediisa ayuu leeyahay anigu sidaan u arko runtiina waxaa ugu daran qolada musuqa uu hoyga u noqday oo waddanka siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba runtii iyo arrimaha dibadda intaba si xun musuq uga jiro waad arkeysa madaxweynaha joe biden wuxuu ku eedeeyey madaxweyne trump inuu inuu maaragtaa dembiyo loo haysto oo lagu xukumay dee isagiina wuxuu yihi de adigaba wiilkaagaa lagu haystaa taa waxay ku muujinaysaa inaan labada guri midna nadiif ahayn aad baad umahadsantihiin labadiinaba waa idin mahad celinaya waktiga oo nagu yar awgeed qaasim maxamed oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka minnesota iyo maxamuud nuur wardheere oo asna aqalka sanadka dalkan maraykanka kasoo shaqeeya ayay labaduba ahaayeen waktigiina waa idinkaga mahad celinayna waad mahadsantihiin doodii ayayna nala falaqeynayeen